barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah labaiyotobanka bisha maarch sanadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
qodobada aanu idinkuuga haynan idaacaddeenna waxaa ka mida tartan aqooneed socday muddo bil ah oo boosaaso lagu soo gebagabeeyey dhallinyaro wax ka baratay macahadyada kala duwan ee magaalada
awoodda ardayga markaa in laga dhiso waa building capacity students knowledge in awoodda aqoontii ardayga la dhiso uu noqdo arday very talented isaga inuu noqdo laba waxaan ka faa'iidaynaya inay kor u kacdo waxaa la dhahdaa abilitygii qofku wax uu ku qorayay ku aqrinayay iyo si uga hadlaya inay kor u kacdo waayo ardayga markaa tartan loo sheego wuxuu bilaabay wax badan inuu aqriyo si groupka ka soo horjeeda isaga markaas uu challenge ula galo uu isiraadabal adiga guulayso halka inta kale uusan sameynaya iska cashada caada iska qaadanaya waxaad sidoo kale maqli doontaan goobaha wax akhriska iyo maktabadaha laascaanood oo dhallinyarada ay ku sii yaraanayaan
waxaa kaloo aan ka maqnayn barnaamijka dhinacii heesaha
ciyaarihii ayaan idin haynaa sidoo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday inuu xanuunkani noqday mid bulshada caalamka oo dhan kala gaaray boqol afar iyo toban wadan ayuu gaaray ilaa iyo hadda halka maraykankana uu ku dhawaaqay inuu hakiyo duulimaadyadii ka iman jiray dalalka yurub xiriirka kubadda koleyga ee maraykanka ee n b a da loo yaqaana ayaa iyaguna hakiyey xilli ciyaareedkoodii madaxa hay-adda w h o tedros gabrayesus ayaa sheegay in labadii toddobaad ee ugu dambeysay xanuunkan laga helay dadka laga helaya markaasi uu kordhay ee dibadda wadanka shiinaha halkii xanuunkan uu kasoo bilowday tedros ayaa ka digay in xaalku sii xumaan doono waxaana uu intaasii raaciyay in dadka uu dilaya xanuunka covid in ay kordhi doonto sidoo kalena wadamada uu saameynayo ay iyana soo kordhi doonaan madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa xalay aqalka cad kala hadlay dadweynaha maraykanka waxa uuna ku dhawaaqay in uu qaadi doono tallaabooyin xanuunkan lagu xakameynayo dhaqaalahana lagu ilaalinayo
jilaaga maraykanka ee caanka ah ee tom hankis ayaa shaaca ka qaaday arbacadii in isaga iyo xaaskiisa rita wilson oo iyana ah jilaa iyo heesaa labadaba laga helay cudurka coronavirus hankis iyo wilson ayaa ku sugan dalka australia halkaas oo uu ku jilayo filim ku saabsan nolosha heesaaga caanka ahaa ee elvis bresley fariin uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ayuu hankis ku sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay dareemeen daal sida inuu hargab ku dhacay balse jirka uu xanuunay halka wilson ay sidoo kale dareentay qandho hankis ayaa intaasi ku daray in markaa kadib lagu sameeyey baaritaan kadibna laga helay coronavirus hankis ayaa sheegay in isaga iyo wilson oo labadaba saddex iyo lixdan sano jir ah lagu samayn doono tijaabooyin kale lagana go-doomin doono dadka kale lamaanaha ayaa hadda lagu karantiilayaa isbitaalka gold coast ee gobolka queensland
halkaad nagala socotaana waa v o a washington tartan aqooneed soconaya muddo bil ah islamarkaana lagu dhiirigelinaya waxbarashada ayaa magaalada boosaaso lagu soo gebagabeeyey koox dhallinyaro ah oo wax ka barata mid ka mida macahadyada ku yaala magaalada yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray boosaaso
macadka universal magaalada boosaaso ayaa usoo gabagabeeyey dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho tartan aqooneed socday muddo bil ah kuwaas oo dhallinyaradu ay ku tartamayeen aqoontii ay baranayeen waxaana ugu dambeyntii tartankan gabagabadiisa isugu soo haray laba kooxood oo ka soo baxay siddeed kooxood oo tartankan qayb ka ahaa maamulaha macadka universal magaalada boosaaso rooble ilyaas ibraahin ayaa sheegay in ujeeddada tartankan loo qabtay ay tahay sidii dhallinyarada aqoontooda kor loogu qaadi lahaa awoodda ardayga markaa in laga dhiso waa building capacity students knowledge in awoodda aqoontii ardayga la dhiso uu noqto arday very talented isaga inuu noqdo laba waxaan ka faa'iidaynaya inay kor u kacdo waxaa la dhahdaa abilitygii qofka wax uu ku qorayay ku akrinayay iyo si ugu hadlaya inay kor u kacdo waayo ardayga markaa tartan loo sheego wuxuu bilaabay wax badan inuu akriyo si groupka ka soo horjeeda isaga markaas uu challenge ula galo uu israadabal adiga guulayso halkaa inta kale uusan sameynay iska cashada caada iska qaadanaya cabdiraxmaan maxamed weyrax oo ka mid a waalidiinta ayaa sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay in aqoontii ay barteen ay si saxa ugu adeegaan bulshada
waxaa ma garanaysaa qiimo leh qofku inuu ogoon leeyahay ogoontaasi tan cilmiga diiniga iyadu waa lagama maarmaan oo ilaa qabriga ilaa maalintaa dhalato ilaa qabriga iyadu ma kaa harayso wey cilmiga kale ama luqaadka sida ingiriiska oo kale haddeer dabcan de universal oo kale ingiriis ama xisaabaadka ama santificay baxshaan iyaduna waa la mido qofku hadduusan ogoon lahayn dhakhtar ma aynaan heleen marka jaahilnimo khayr ma leh waxaan la doonayaa ardayda ay sharafta leh inay mar walba halkaa iyo meel ka fiicanba ay ku dadaalaan oo ma garanaysaa dadkooda de cidna uma qodna cidna uma maqna cidna uma qodno dee soomaaliya way is haysataa mar walba marka kuwa bedeli lahaa jiilalka ilaahay idankiis baan ilaahay ka rajaynaynaa si kastaba ahaatee ugu dambayntii tartan aqooneedkan waxaa ku guulaystay kooxdii ku tartamaysay magaca ardada midowday sida uu ku dhawaaqay maamulaha macadka universal ee magaalada boosaaso rooble ilyaas ibraahim waxaa marka halkaa ku guulaystay toban dhibcood waxaa saddex maarkas ku guulaystay gruubka layhahda united students marka waxaa rabaa in guddoomiyaha gruubka sober starred inuu soo istaago si uu markaas uga madnoqo tiimkiisa iyo tiimka markaa isaga badiyey gabagabadii tartankan ayaa qaar ka mid a dhallinyaradii ku tartamayay aqoontan waxaan weydiiyey sida ay u arkaan tartankan maanta usoo gabagaboobay iyo waxa uu ka bedeli karo aqoontooda halka guriga fadhi weeye anagu waa imaanay aqoontina soo bandhignay alxamdulilah waan dadaalnay wax aan ku badin hadda oo meena maaha meesha yaalo badan marka alxamdulilah ardayda badansan waxaa leeyahay hambalyo hambalyo si niyad lah oo kal ilaaba magacaygu waa xareed waxaan ahay monitorka tartamayaashii waan ku faraxsanahay tartanka siduu u dhacay runtii wax badan baan ka faa'iidnay integrationka studentska ardayda isdhexgalkooda iyo muxuu ahaa barnaamijyo badan tartanku waa muhiim waa inay ardadu isweydaarsadaan aqoontooda magacay waxaa waaye caashe maxan cabdulaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta dad waxaan iskugu imaanay nofesal talmiyaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii guul iyo guuldaro aad iyo aad baan u mahad celinayaa inta ardayda guulaysatay inta guulaysanba waxaan leeyahay aad iyo aad aa u mahadsan tihiin yuusuf maxamuud v o e bosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha heestii degmo codka cabdifataax yare ayaannu idiin soo qabanaynaa waxaa heestan hore u qaada allah u naxariistay cumar dhuulle intaas aan ku dhaafno heestaasi degmo iyo codkii cabdifataax yare halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana laascaanood goobaha wax akhriska ee magaalada laascaanood ayaa waxaa kusii yaraanaya dhalinyarada iyada oo mid ka mid ah sababaha lagu sheegay buugaagta badankood oo aan ku qornayn af soomaali warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul waxaa ku yaala goobo loogu talagalay in wax lagu akhristo gaar ahaan ay yimaadaan dhalinyarada dugsiyada kala duwan ka dhigta iyo kuwa jaamacadaha maktabadaha ayaa waxay yihiin kuwa ay aada ugu yaryihiin dhalinyarada sida ay sheegayaan qaar ka mid a arday aan kula kulmay goobaha akhriska ee ku yaala magaalada laascaanood gaar ahaan kuwa dhigta dugsiyada hoose dhexe sida uu sheegaya cabdilaahi cali jaamac dhalinyaradu waxay aada ugu baahantay buugta loo bahan waxaa kamid bugaagta af soomaaliga ku qoran waayo waxay fahmaya la fahmayo waa af soomaaliga af ingiriis aada looma fahmayo buugta cilmiga ah in af soomaali lagu qoro sida taariikhaha oo kale fisigska oo kale xisaabta oo kale af soomaali marka lagu qoro dhalinyaradu aad bay u fahmaysaa wayna xiiseynaysaa waxa keliya caqabada hortaagan waxaa weeye waa luuqadda ingiriiska oo haddeer soomaaliga waxaa lagu qoraa uun oo waa waxyaalaha novels sheekooyinka yarar baa lagu qoraa keliya cilmigii ama taariikhdii ama waxyaalihii ardaydu danan lahaydoo danta u lahayd laguma qoro waxaan aragnaa in imaanshiyaha maktabadahu aad dhalinyarada ugu yaryihiin sababtaasi maxay tahay maadaama adigu aad ka mid tahay ardayda gobolka soolok sababtaa waxaan oran karaa waxaa weeye qofku wuxuu fahmayo buu akhriyaa dalkeenna waxaa ka jira sidaan garanayno dhalinyaro waxaa lagu hadla af soomaaliga boqolkiiba boqol ingiriiskuna aad buu dalka ugu liitaa laguma hadlo ama waxbarashadu way ku baxdaa laakiin aad looma adeegsado laguma hadlo markaa dhalinyaradu waxay fahmayso bay danaysaa dhalinyaradu markaa haddii soomaali lagu qori lahaa caqabada hortaagan waa luuqadaan haddii soomaali wax kasta lagu qori lahaa oo soomaali ay ku qornaan lahayd dhalinyaradu way ka faa'idaysan lahayd qof kastana waxaad ogaataan wuxuu fahmayo buu daneeyaa oo badanaaba raaca qofku wuxuuna fahmayn ma daneeyo mana raaco badanaaba dhalinyarada waxaan odhan karaa caqabada hortaagan waxaa weeye waa luuqada ingiriiska keliya dhalinyarada sida weyn uga faa'iidaysata waa kuwa jaamacadaha dhigta sida uu sheegaya siciid dubad ciise waxa uuna sheegay inay si weyn uga faa'iidaystaan iyagu gaar ahaan ardayda dhigata jaamacadaha sidaas daraaddeed waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada kuwa iskoolada dhigta kuwa jaamacadaha dhigta iyo kuwa wax layihahdo dadka bulshada aan wax layihahdo meelaha wax layihahdo brefitka oo kale dhigta wax layihahdo collegeska oo kale inay yimaadaan islamarkaasna ay wax ka akhristaan oo maktabadaha ay ka akhristaan wax layihahdo cilmiga inaad xog fara badan helayso sidaa daraaddeed waxaan soo jeedin lahaa bulshada luuqadda ingilishka wax lagu dhigtaa waana luuqadda ugu horraysa ee maanta wax lagu dhigto iyo luuqadda carabiga luuqadda ingilishku maadaama ay tahay luuqadda wax lagu dhigto ee sekretariyada ku baxayaan ee jaamacaduhu ku baxayaan waxaan usoo jeedin inay luuqaddaas si fiican dadku iskaga dhisaan oo qofkii wax layaa heli karaya inuu meel u galo sabarefadadoo kale qofkii wax layaa samayn karayaana uu sameeyo inuu isagu isbari karaan isagu sameeyo self stadi oo isbaro oo wax layaa dadaal ku sameeyo anwar maxamuud xaaji khaliif waxa uu sharaxayaa ardayda timada iyo noocyada ay ka kooban yihiin waa ku mahadnaqaynaa ardayda timaada ee maktabada ku xidhan waxay isku jirtaa qeybo badan horta maktabadu waa maktabada jaamacadda nugaal university magaalada saanood maktabadu iyadoo ay jaamacaddu leedahay haddana waxay u shaqaysaa si babliga maadaama aan magaaladu maktabad kale oo weyn ayaysan ku oolin waxaa markaa yimaado oo wax ku akhrista ardayda jaamacadda nugaal sidoo kale ardayda jaamacadaha magaalada ku yaala sida golis iyo ilays iyo macadka caafimaadka waa yimaadaan waxaa intaa dheer oo iyadana ka faa'iidaysta ardayda dhammaan dugsiyada sare ee magaalada ku yaala ayaa iyagana ka faa'iidaysta oo yimaada sidoo kale dadka akhriska jecel ee dhallinyarada ah ee magaalada jooga iyo dadka waayeelka ah ee akhriska jecel iyo sidoo kale dadka magaalada martida kuwa yimaada way yimaadaan maktabadda waxay ku akhristaan
bal ka waran tirada bishii oo kale ina soo booqata ma badan yihiin ardayda idin timaada ama dadka wax akhriska mise ugu yaryihiin
runtii ardayda iyo dadka wax ku akhrista maktabadu aad bay u fiican yihiin lama odhan karo aad bay u badan yihiin mana yara dad iska meeldhexadaa yimaada akhrisku waa faa'iidada koowaad ee dhalinyaradu ay ka helaan xilliga ay ku jiraan waxbarashada inkastoo ay jiraan arday aan ka faa'iidaysanin aan imanin goobaha maktabaduhu ay ku yaalaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o washington markana ciyaarihii iyo weliba jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga horyaalka champions liaga ee yurub difaacanaysa liverpool ayaa ku guuldareysatay inay hore ugu sii gudubto champions liaga wareegga sideedaad kadib markii kulan xiiso badan shalay gegada anfield labada kooxood ee atletico madrid iyo naadiga liverpool uu ku dhex maray kaas oo naadiga atletico madrid ay ka yaabisay naadiga liverpool hore naadiga atletico madrid ayaa gooli waxba uga soo awodroonatay naadiga liverpool lugti koowaad ha yeeshee markii xalay labada kooxood ay anfield isku food saareen ayaa naadiga liverpool waxa ay dhalisay goolkii koowaad ee lagu lahaa waxaana u dheliyey ciyaaryahan georgino wendlandam daqiiqadii saddex iyo afartanaad sagaashanka daqiiqa loogu talagalay goolkaasi waxba ayuu ku dhammaaday wakhti dheeraad ayaa lagu daray maadaama labada kooxood labada lug markaa laysu geeyo gooli gool bareja ay noqdeen roberto farmino ayaa daqiiqadii sagaashan iyo afaraad goolka labaad naadiga liverpool u dheliyey waxaase naadiga atletico madrid aysan noqonin kuwa niid jabay isla mar ahaantaasina bedelo dhowra uu sameeyey tababaraha kooxda kubadda cagta ee atletico madrid diogo simoni u suura gashay in ay gool la yimaadaan naadiga kubadda cagta ee atletico madrid marcos lorente ayaa laba gool iyo gool ka dhigay ciyaarta taas oo fursad u siisay naadiga atletico madrid in ay horyaalka champions leaga sii joogto haddii sidan ay ku dhammaato hase yeeshee alvaro marata markii uu soo galay ayaa baas qurux badan oo uu siiyey marcos lorente mar kale waxa uu dabadhaafiyey guladaha naadiga kubadda cagta ee liverpool ciyaartana ka dhigay laba iyo laba naadiga liverpool ayaa ku xumaatay xaaladda waxaana iyagoo gool raadinaya daqiiqadihii ugu dambeeyey ee boqolabaatanaad goolka saddexaad ka dhaliya naadiga liverpool ciiraan alvaro marata oo baddel ku soo galay ciyaartana ka dhigay saddex gool iyo laba gool marka laysu geeyo labada lugood naadiga kubadda cagta ee atletico madrid ayaa u gudubtay wareegga siddeedaad iyadoo ciyaartana ku dhammatay afar iyo labada lugood marka laysu geeyo naadiga liverpool ayaa sidaasi uga hayaamatay horyaalka champions leaga b s ayaa kasoo laabatay guuldaro laba gool iyo goola hore ay naadiga brisha denman gegadeeda kula soo kulantay waxaana ciyaar dhex martay labada kooxood ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo naadiga b s g ay ku awodrontay ciiraan naimer iyo bernat ayaa u kala dheliyey labada gool ee naadiga b s g u baahnayd waxaana naadiga b s g ay usii gudubtay wareegga gale ee xiga ee champions liaga bulsha dentman ayaa boorsooyinkooda ka xirtay koobkan iyadoo dalalka yurub iyo dunida meelo badan oo ka midaba uu ku baahayo cudurka coronavirus ayaa waxaa la karantiilay qaar ka mid a ciyaartooyda naadiga yuventus kadib markii mid ka mid a daafacyada naadiga yuventus laga helay cudurka coronavirus cristiano ronaldo ayaa u duulay waddanka burtuqiiska isagoo halkaasi la sheegay in uu si gaara isu karantiilay si markaasi cudurka coronavirus looga badbaado lama garanayo haddii ciyaartooy kale uu saameyn ku yeeshay cudurkaasi coronavirus maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan europa league naadiga lask waxay la ciyaari doonta naadiga man united kulankaasi waxaa la sheegay in uu noqon doono kulan markaa ay taageerayaashu shaashadaha ka daawan doonaan keliya oo aysan gegada imaan doonin inter iyo khatafe ayaa kulankoodaasi la baajiyey maadaama dalka talyaaniga uu ka mid yahay dalalka sida weyn uu cudurka coronavirus saameynta ugu yeeshay frankfort iyo basel ayaa ballansan naadiga istanbul basik sahel iyo f c copenhagen ayaa sidoo kale wada dheeli doona sabiya iyo roma oo la rajeynayay inay ciyaaraan ayaa la baajiyey olombiakos iyo wolves ayaa ilaa hadda sheegayaa in kulankooda uu si caada u dhici doono rangers iyo liverkusen ayaa wada ballansan welvesberg iyo shakhtar duneeska ayaa sidoo kale wada dheeli doona waxyaabaha kusoo koray natiijooyinkanna waan idinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynoo jirto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inuu hayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhinacii suugaanta aan soo qabto heestii la dabaalo caashaqa waxaa ku luqaynaya cumar shooli
Oh. dabadeed heshiiya inaad raacdo dulkale ma wax loo dulqaad naftaydii diidayo xamadaa degayse adaa segay dawgii iga durgu walaalay haatan dayradaadan ku dadaalayayo imaad fiilinayside dhogowtu markuu kaa badan waan kaa daldoorsaday dushayga haganin la dabaalo la dabaalo cashabaab waan kaa daldoorsaday dushayga haganin la dabaalo la dabaalo cashabaab
codkaasi baxsan ee fanaanka cumar shooli iyo heestii la dabaalo caashaqa ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo ee waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dambi kaamaan gelin duleed kagamaan tegin hablaha da'dadana dandaansidaayo dibnahayga uma furin adigay daraada daqaradu igaareen inaad iga durugtaa ma wax loo dulqaata daruuriidda ay siiyo dabeel caafimaad baan deeqooy ku moodee waxaa tahay wafii daran haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad fiirinayside ogow dumarkuu kaa badan waan kaa daldoorsaday dushahayga haganin la dabaalo la dabaalo cashadaa waan kaa daldoorsaday dushahayga haganin la dabaalo la dabaalo cashadaa